fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa fiidnimo axada oo bisha may ee tahay lix sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeenna internetka ee v o a somaali com idaacadda fiidnimona waxaa idinla socodsiin doona cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah dagaallo qadhaadh oo maanta ka dhacay magaalada mooyaal oo ku taalla xadka dalalka kenya iyo weliba etoobiya dagaalka walaal wuxuu ku bilowday laba reer ayaa magaalada ku dagaalaysay cidda garnaha iyo ormada oo magaalada mooyaale degan muddaa hadda laba bilood laga joogo ayaa dagaal weyn ka dhacay qaxooti badanna ka soo qaxay oo dhinaca kenya soo galay qaxootigii qaar dib ay u laabteen markuu dagaalkii yar qabuuray hadda iminkan ilaa qaxooti shan kunna dhinaca kenya bay joogtaa
barnaamijkii xiisaha lahaa ah ee dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaajaa ayaad sidoo kale maqli doontaan allow yaa cadaadiyo gidhays ku cimri dheeraada yaa ceelka docollaydega iyo kaxaya beer caafi allow yaa ciraygu habsataye tima cad ii dhaabsa oo gabadh cadrada ii dhisoo aan iga coogcoogin allow yaa cadaabkii aan tegin
qodobadaas iyo kuwiyo weliba kuwo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda iidan fiidnimo balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
wararka ka imaanaya deegaanka dhobley ee gobolka jubbada hoose ayaa sheegaya in qarax xoogan lale beegsaday baabuur kuwa milatariga ah oo ay saarnaayeen ciidamada nabad ilaalinta ka socda dalka kenya ee halkaasi jooga baabuurkaasi milatariga ayaa la sheegay in uu ka yimid dhinaca dalka kenya uuna usoo socday dhinaca magaalada dhobley waxaana uu ka mid ahaa saddex baabuur oo ku jirtay roondo socda warar aanu helna ayaa sheegaya ilaa dhinaca milatarigana aan ka helnay in baabuurtaasi baabuurkii lala beegsada qaraxa gebi ahaantiiba uu burburay dhowr ka tirsan askarta kenya ee baabuurtaasi saarneed ayaa la sheegay inay dhinteen kuwo kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray
ugu yaraan labiiyo toban qof ayaa ku dhintay saddexiyo soddon kalena way ku dhaawacmeen kadib markii qarax xoogan uu gilgilay masaajida dad badan ayay ku sugnaayeen oo ku yaala koonfur bari dalka afghanistan weerarkan ayaa yimi saacada kadib markii rag hubaysan ah oo aan haybtooda la aqoonsan ay waqooyiga dalka afghanistan ka afduubeen toddoba injineer oo badankoogu dhalasha ahaan ka soo jeedaan dalka indiya qaraxa masaajidkan ayaa ka dhacay gobolka qoost oo ku yaala xadka u dhexeeya dalkaasi iyo weliba dalka bakistan waxaana tirada dhimashada weerarkan v o a u xaqiijiyey cabdulhanaan oo ah taliyaha booliska ee gobolkaasi cabdulhanaan ayaa sidoo kale sheegay in qaraxu uu yimi kadib aalada goobta lagu aasay inkastoo wararka hordhaca ee soo baxaya ay sheegayaan in qof isu soo miidaamiyo weerarkaasi fuliyey madaxweynaha dalka iiraan ayaa maanta sheegay in haddii maraykanka uu ka baxo heshiiskii dhinaca nukliyeerka ee u dhexeeyey dalkiisa iyo waddamada waaweyn ay washington ka qoomameen doonto xasan ruuxaani ayaa hadal tv-ga laga baahiyey wuxuu ku sheegay in haddii maraykanka uu dhankiisa buriyo heshiiskii nukliyeerka uu kaga shalaayi doono sida uu yiri si aan taariikhda horey usoo marin madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in laba iyo tobanka bishan may uu go'aamin doono dalkiisa inuu kusii jiro heshiiskaasi iyo in kale waxaa kale oo uu sheegay in heshiiskaasi uu ka bixi doono haddii aan wax laga bedelin gaar ahaana hindisaha jaangooynta barnaamijka gantaalada balastiga ah kaasi oo iiraan ay u aragto difaac adag oo ay leedahay wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan ayaa khamiistii sheegay in dalkiisa uusan waanwaan ka geli doonin heshiiskaasi quwadaha waaweyn iyo iiraan ay ka gaareen dhanka nukliyeerka la taliyaha dhinaca siyaasadda ee hogaamiyaha sare ee dalkaasi ayatullahi cali al khamani ayaa waxa uu ka digay asna in dalkiisa uu gebi ahaanba ka laaban doono heshiiskaasi haddii trump uu horey usii socdo kuna sii socdo cagajuglayntiisa ah inuu ka bixi doono heshiiska iiraan horey loola galay alexi navalin oo ah hogaamiye mucaarid ah oo caan ka ah dalka ruushka iyo boqolaala taageerayaashiisa ayaa sabtidii shalay lagu xidhay halkaasi xilli ay mudaharaada ka sameynayeen magaalada moscow iyo weliba sagaashan magaalo kale oo ku yaala dalka ruushka iyagoo ka soo horjeeday in markii afraad valadimir putin loo dhaariyo madaxtinimada dalkaasi daqiiqada gudahooda markii navalin uu ku soo biiray isu soo baxa ka socday bartamaha moscow ayaa xabsiga loo taxaabay isaga iyo weliba nikolai laskin oo ka mid a kooxdiisa koox boolisa iyo weliba xubno ku labisan dhar caadi ah ayaa goobta bartamaha magaalada moscow oo ay dhallinyaro badani ku sugnaayeen imiyagoo halkaasina dhallinyaradaasi ka qabqabtay
markana mooyaale wararka ka imaanaya magaalada mooyaale ee ku taalla xuduudda kenya iyo etoobiya ayaa waxa ay sheegayaan in dagaallo culus ay xilligan ka dhacayaan halkaasi kuwaasi oo u dhexeeya qabaailada booranta iyo sidoo kale garaha wadadega deegaankaasi dhowr qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen dagaalada u dhexeeya booranta iyo garaha maanta dhacay haaruun macruuf ayaa haddaba dagaalkan wuxuu ka wareystay mid ka mida dadka deegaanka oo xadka ku sugan oo diiday magaciisa in la sheego dagaalka walaal wuxuu ku bilowday laba reer ayaa magaalada ku dagaalaysay cidda garnaha iyo ormada oo magaalada mooyaale degan muddaa hadda laba bilood laga joogo ayaa dagaal weyn ka dhacay qaxooti badanna ka soo qaxay oo dhinaca kenya soo galay qaxootidii qaar dib bay u laabteen markuu dagaalkii yar qawoobay hadda iminkan ilaa qaxooti shan kunna dhinaca kenya bay joogtaa dagaalkii intaad muddo uu yar qawowsanaa laakiin aruurta maanta dagaalka wuu soo cusbaanaaday siduu aruurta u bilowday hadda inaan wada hadlaynin oo kolleyba waad maqlaysaa xabadda dhacayso say u bilaabatay aruurta ilaa iminkan xabadda way socotaa magaaladan mooyaale dhinaca kenyana wadooyinka ay taagan yihiin way ka daawanayeen buura waaye meesha waa laga arkaya dagaalka dhinaca kale ka socdo sidii waxau dhintay kolleyba wararka na soo gaarayay waxaa weeye inay maaragtay dhowr qofna ku dhimatay askartan kalinka shanaad ayagana waxaa la sheegayay in laba laga dilay wararka hata sida nagu soo gaareen haween badanna meesha ku dhinteen siday wararka laga soo gaareen dhinaca kale oo dadka noo soo waramayo saasaan u ognahay laakiin xabaddana waada maqlaysaa kolleyba intaa ila hadli hayso way dhaca haysaa waaye dagaalka markama waxaa ku jira maleeshiyo qabaa'il dad qabaa'ila isdagaalaya waxaa kaloo xustay ciidamada kelilka shanaad marka yaa ku jira dagaalka walaal waxaan maqlayay kolleyba maleeshiya kuwan o l f dhinacan ormada maleeshiya way haystaan garahana kuwa way haystaan si la sheegayay dowladdii ormana wararkaasi nagu soo gaareen dad military bay marka hore meesha kusoo daadiyeen oo inay cidihi kala dhadhexaadiyaan marka dhadhexaadiskii bay beryahan ku jireen laakiin sheekadii way ka socon weysay labada dhinacba marka ilaa labada beri waxaa la sheegayay inay kuwan cidda garnaha dhinacooda inay isku da-ayeen xuduudka inay controolka ay ayaga la wareegaan ay qabsadaan maadaama ay faa'iido ku haysanin wax dhaqaalaha ka soo gelayo marka kolleyba dhaqaala baa lagu dagaalaya saan dareemayo dhaqaalahaasina muxuu ku salaysan yahay oo uu ka soo unkamaya
dhaqaalaha meesha waa meesha xuduudka sooma garanaysa kastamka degan oo lacagaha laga qaado ayay leeyihiin dhaqaalaha laga qaado reer ahaan waxba lagama siiyo kuwan dhinaca kalena kolleyba ayaga sidoo kale bay haystaan marka shalayto ilaa daraato inuu dagaalka soo socdo oo labada cidba ay ishubeynayaan oo dagaal weyn dhici doonaan noola sheegayay xalayto magaalada dadkii waa la wargeliyay in laga fogaado meesha xuduudka dagaalkunu ka dhici doono maantuuna bilowday dagaalkii sidii loo loo dhigayay waa xuduudda kenya iyo etoobiya a marka dee xuduudka hor magaalada way isku dhegan tahay geedkii laga baxay keli mooyaane waa laba guriga kastamka ka kale way ishayaan hal geed oo laga baxayo wey magaaladan xuduudka hadda maxaan u taaganahay oo toban mitir u dhan oo dhinaca kenya baan taaganahay laakiin waxay magaalada kalena buurta waan ka arkayna waxay socdo dadka xabadda isku daadanayna halkan waa laga eegaya warar qaarna soo gaarayna waxaa weeye xabadii dhinaca kale kasoo dhacday dadka kenya oo dhinaca kalena inay dhowr qof ku dhaawacay madana waa la sheegay laakiin ma xaqiijin karo walaa dadka ku dhintay dhowr qofaa tiri qiyaas saxa ma laga hayaa tira saxa ma la hayaa oo dadka ka dhintay labada dhinaca maya wax tira aan hayno ma laha dad oo shaqa shaqaalaha oo maaragta dhinaca kale jooga wax noo soo gudgudbinayay waxbar laga hayo mala lisuma gudbayo labada magaalo bay kala xiran tahay hadda dadkii etoobiyaanka badi waxay shaqa usoo doontaan dhinaca kenya wadooyinka ay wada taagan yihiin dhinaca kale uma gudbi karaan golba telefoonyo labada dhinac lasu soo dirahayo unbay waxa wararka kasoo baxaya laakiin qof gudbay dhinaca kale ma laha dagaalkana waa dagaal culus oo xabadda maba istaagayso hadda waad maqlaysaa kulley ba inta wada hadlayna waayo waxaad sheegtay dagaalkan inuu colaad hore oo dhacdayna inay jirtay marka colaadaa hore ma waxay ku salaysnayd uun dhaqaale mise waxyaabo kalea laysku hayay
dhaqaale iyo labada cidda horta cidda garaha iyo ciddan booranta ormada ayaa ishayay qabiil ahaan bay sibay isku hayeen deegaanka marka hal qabiil dagaalka saas uu ku ku bilowday laakiin hadda wararka dadkii shirarka oo warka hayay meesha ka socday dhaqaala in meeshii ay iyadana taalano waa la sheegayay labada dowlad damcaysa inay isdhexaadiyaan shakadana way ka socon weysay marka kulleyba waa uun dhaqaalo wixii dhibka keenayn waa gartay n marka awoodda ciidamada etoobiya magaaladu miyay ma aad ba u liidataa mar haddii qabiiladii ay dowladda u ahaayeen dagaaladan ay dhex marayaan meesha maamulka dowladdu kama socdo miya oo etoobiya
walaahi sida wararka lagu soo gaaraya dowladda etoobiya maamulkeeda ma fahansanay aniga shaksi aan haddaan runta ka hadlo laakiin dadku waxay leeyihiin dowladda marka hore sheekadii meesha taalle waxaa weeye dowladda inay dhinacii garnaha u garbaynaysay oo dagaalka markii nimanka garnaha soo qaado ayna ka celinaynin inay u gudbaan dhinacii ormada ormada markay dhinaca kale u gudbi rabaan waddaba kala guusha magaalada waddada dhinacana waxaa ka degan garnuhu dhinaca dhinaca kale ormada ka degan markay dhinaca kale u gudbi rabaana inay dowladdii ay dadkii ormadii ay ay laaynayso ama ay maaragtay ka rebayso inay u gudbaado dibadii kale laakiin hadda subaxan sagaalka siduu ku bilowda ma garan karno dagaalka badidiisa dhinacii garab ka socdaa
dagaaladan meelahan ka dhacoo kale ma sida dagaalada soomaalida oo dad odayaala ayaa soo baxa marka laysku daalo oo dhexdhexaadiya mise dowlad baa awood sheegata mise iskood bay u istaagaan
maya booliiskaba askarta maba dhexdhexaadooda banaanka bay ka taagnaayeen labada cid midkii dagaalka socday may way ka dhex baxeen sida lii sheegay odayaal bay la shirayeen intii beryahan dambe odayaasha oo labada dhinac ka socdo marka waxaan maqlay labada arrin u dambeysay odayaashii labada guddi oo labada dhinacba sheekadii way ka baxeen marka inay dagaalka isku soo qaadayaan ama ayay sheegeen haatan kugu sheegay marka horena aan hadalka kugu sheegay kugu soo dhigay wargelin baa la bixiyey in dagaal weyn dhici doono inta saddex damberi dambe dadka guddi waa la wargeliyey is ilaaliyaan oo dagaal weyn dhici rabo xuduudi oo dalka etoobiyana maleeshiyaas ay qaadan rabaan la wareegi rabaan sheko saas ayay socotay beryahadan dhan dadka degan deegaanka mooyaale ee ku yaala xuduudda kenya iyo etoobiya mid ka mida ayuu kaasi ahaa oo nooga warramaya dagaal beeleed beelaha booranto iyo garaha halkaasi wadadego u dhexeeya oo wakhtiganba soo cusboonaaday haaruun macruuf ayuuna u warramay markana barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo falastiin axmed iimaan
kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa toddobaadkan marti inoogu ah gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed cabdiqani siciid carab gudoomiyahan waxaan wax ka weydiin doonaa waxyaabihii u saamaxay xulka qaranka soomaaliya ee da'doodu ay ka yar tahay toddobiiyotoban jirada in ay guul taariikhiya ka soo gaaraan ciyaarihii bariga iyo bartamaha afrika ee dhowaan soo gabagaboobay oo ay kaalinta labaad ka galeen sidoo kalena dhegeystayaasha ayaa su-aalo weydiin doona inta barnaamijka uu socdo marka ugu horeysa gudoomiye waa ku mahadsantaha ina barnaamijka nagala qayb gasho kuna soo dhawow su-aasha ugu horeysoon rabo inaan ku weydiiyo waxay tahay maxaa suuro geliyey in xulka ka yar toddobiyo tobanka sano ee soomaaliya ay guul kasoo hooyaan ciyaarihii ugu dambeeyey marka la barbar dhigo taariikhda ciyaarihii ay soomaaliya ka qeybgeli jirtay oo marar badan guuldaro weyn kusoo dhammaan jiray
waa mahadsan tahay horta soomaaliya dee marka sida caadiga la fiiriyo historygeeda ilaa xorriyaddii waktigay qaateen iyo ka horba waxay dadkeenu caan ku ahaayeen ama ay jeclaayeen ciyaartan kubadda cagta marka laga yimaado barasimaadkiina xiliyadii wadanka uu dhibaatada galay wixii ka dambeeyey yacni kubadda cagta waxay ahayd waxa keliya ee sportga wuxuu aan istaagin dowlad iyo dowlad la-aan ba iska socday waxa waxyaabaha isbedelay oo hadda heerkan in lagu soo gaaro keenay waxaa ka mid a xiriirka soonka kubadda cagta waxaan fog waxaan xoogga saarnay oo aragtideenna isugu geynay sidee wax uga bedeli karnaa saa la socotaba sagaashameeyadii labadii kun iyo wixii ka dambeeyey inta badan markii soomaaliya tartamada weligeed way ka qayb gelaysay ayadoo intaas dowladdeena haddana waa laga soo badin jiray weliba waxaa looga soo badin jiray goolal oo sometimes aan macquul ahayn taas marka fikir waxay keenta ah waa seen uga gudbi karnaa dhibaatada haddana haysata oo aan u wajihi karnaa inaan soo gaarno oo jawigaan u bedelno u galno weji kale oo aan guulo ku keeni karno fadhigeeni shirarkeena waxay keentay inay macquul tahay inaan dhanka dhalinyarada aan xooga saarno maadaama oo macnaha ii sheeg waxyaabaha horumarka laga sameyn kara ay tahay kan labaadna waxay ahayd haddii dhalinyar lasoo helo xaggee rabnaa inaan ku tababarno garoomadan waa nagu yaraayeen marka ko waxaan xooga saarnay inaan garoomadana dib u dayac tirano oo aan dhigno cawska macmalka ee hadda adduunku isticmaalo oo ilaa internationalka lagu ciyaaro markaan garoomada diyaarsanay kadib waxaan xooga saarnay inaan u wajahno inaan iskuuladii aan da-yar ka raadino oo da-dooda ay ka bilaabanayso inta u dhexaysa saddex iyo toban jir ilaa lix iyo toban inta u dhexaysa dadaal dheeraan u galnay sababtoo ah intaasoo dhalinyara in iskuullada laga soo xulo waktigay rabtaa da-dooda in la ogaado waktigay rabtaa waalidkood inuu soo ogolaado wakti ay u baahan tahay dadaalkaas dheer oo xiriirka kubadda cagta u galay marka waxaan aaminay in aan dhalinyarada aamino wadno iyo marka hore dad waaweynaa lawada jira waxaa dhalinyarada aan aamino maadaamaan muddo afar sana ah dadaal aan kusoo jirnay laakiin laba sano si rasmi aan gacanta ugu haynay sanad saddexaadna aan tartan geyno waa la kala qaatay intii ilaahay wuxuu saamaxay marka inaan tartankiina ka qayb galno ayna soo gaaraan runtii meel aysa dadka dhan filayn oo markii aan wadaynay dadka soomaalida inta badan na lahaayeen kuwii waaweynaa wax keeni waayay kuwa yaryar haddaa geysaan maxaa filaysaan marka haddaan usoo noqono kuwa waaweyn marka iyaga laftirkooda ma isleedahay haddii waktiga aad geliseen kuwan yaryar la geliyo iyaguna waa soo gaari karaan meel lamida meesha ay dhalinyaradana soo gaarta
way adag tahay sababtu waxay tahay sida hadda la socota kubadda cagta waxay yeelatay da- oo caam caalamkao dhan ka ah oo hadduu da-daas ciyaartoygu gaaro aan horumar badan laga sugi karin da-daas oo ah da-da soddonka ah hadduu marka qofka ciyaartooyga u dhexeeyo lix iyo labaatan sano ilaa ay soddon sano inta udhexeyso waa da-da la qiyaaso inuu ciyaarihii uusan macnaha meel wanaagsan kasii gaar kasii gaari karin marka kuwa waaweyn lix iyo labaatanka iyo wixii ka koreeya jira wax badan oo hadda laisleeyahay way intay joogaan joogi karaan laakiin hadda da-diyaa kusii socota mana laga yaabo inay performance sida kuwa yaryar oo kaleeto uu noqdo laakiin ninka yar wuu kusoo korayaa waana wax caalamka isku soo raacay oo tijaabo badan laga soo sameeyey oo dhinac kasta ah oo qaaradaha dhan ay sameeyeen oo standard caalami ah wax hadda soomaaliya biloway soomaaliya ku tahay laakiin caalamka bilow muku ahaa marka wax la hubiye waayo marka kuwa waaweyna sidooda in lagu adkeeyo oo wixii ay ka bixi karaan la gaarsiin maahayn sida hadda kuwa yararka horumarka ay usoo sameynayaan ay kusoo korayaan meesha ninkan kasoo koraya ninka kalena wuu sii weynanaya marka kuwan waaweyn waa lagu dadaali karaa laakiin sida kuwan hadda rajada badan laga qabo lagama qabi karo ay da-da xaggeeda waa mahadsan tahay dhegeystayaashaan siinaynaa markan magacaaga adoo ku bilaabaya iyo su-aasha aan rabta inaan weydiiso guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed cabdiqani siciid carab oo barnaamijka marti noogu ah
bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa xamuusiid xasan oo kasoo hadlaya caasimada galmudug oo dhuusamareed marka labaad waxaan rabaa inaan weydiiyo laba su-aalood somaaliya mar walba waxaa la yidhaahdaa waxaa loo baxayaa tartamo caalamiya oo gudaha dibadda dalka soomaaliya loogu baxayo ciyaartooyda dibadda ubaxaysa qaabilaysa ciyaartooyda ka qayb gelaysa xiriirka macnaha caalamiga ah ee kubadda cagta sidee lagu soo xulaa macnaha xagee laga keenaa ciyaartooydaas ma gobolada dalka dhan mase hal meel keliya ka yimaadaan su-aasha kood waa taas midda labaad waxaan joognaa caasimadda galmudug aniga ahaan nin dhalinyaraha caasimada galmudug kasoo hadlaya ciyaartooy ciyaartana ciyaaraha isboortkana xiiseeyaan ahay waxaan leeyahay marka maxay uga qorshaysan xiriirada olombikada soomaaliya ama guddoomiyaha tahay xiriirka olombikada soomaaliya caasimadaha maamul goboleedyada isboortiskooda sida kor loogu qaadi lahaa maxaa uga qorshaysan labada su-aalana raba insha allah inaan weydiiyo waa mahadsan tahay haye walaalkay waa mahadsan tahay labada su-aal midda hore haddaan ku hormaro qaabka wax loo soo xulo marka wax lasoo xulay macalimiina loo xilsaaraa waana dareensanahay in oo su-aasha ujeedadeeda u socoto in cayaartooyda ku nool gobolada soomaaliyana ay ka qayb galaan hadda la sameeyo inta badan waxaa laga sameeyaa caasimada soomaaliya oo xilligii xorriyadda ilaa iyo waktigan hadda aan joogno oo inta badanba isboortiga xooggiisa uu caasimadda ka socon jiray haddana gobollada marka ciyaaraha gobollada la qabto waa laga xuri jiray qarankana way u safan jireen cayaartooy badan oo caana oo gobollada laga keenay annagana hadda waa ku tala jirnaa maadaama isu socodka waddanka iyo macnaha facilitygii loo baahnaa ah si rasmiya loo heli karin haddana gobolladii oo dhan tartan joogtaa uusan ka soconin oo sababaha sababay ay tahay dhankii nabadgelyada iyo garoomadii oo weli sax u ahayn haddana weli waa ku guda jirnaa in gobollada laga soo xulo laakiin hadda meesha ay u badan yihiin ee laga soo xulo waa caasimadda dalka muhiimadduna waxay tahay inaa hesho cayaartooy talanti ah oo guul ku gaara meeshuu rabo soomaaliya haga joogo tan kalena waa ku tegi doonaa markuu dalka si fiican isugu furmo oo waxyaabaha loo baahan yaha o dhan la helana waa gaari doonaa su-aasha labaad ee ku saabsan micnaha galmudug xaggeeda iyo maamul goboleedyada ama maxaa xiriirka ugu qorshaysan xiriirka badda cagta wuxuu dadaal u sameeyey hadda galmudug markaa kasoo qaadano waxay leeyihiin oo aan u sameynay oo xiriirka badda cag oo heer gobola u sameysan oo bayskooda hadda aan ku ognahay intaan caasimadda dhuusmareeb loo soo rarin oo hadda cadaado ah xafiis xiriirka soomaalika badda cagta uu qalabeeyana oo hadda ka dhisan yahay running coastina aan ku bixino guddina way leeyihiin guddoomiyana way leeyihiin marka maamul goboleedada dhanna way ka dhisan yihiin waana wax xiriirku hore uga shaqeeyey kuwaasoo marka waxaa u dhisnana waxay tahay inay dhinacooda ka abaabulaan kubadda cagta cayaartooyda talanteedka ee kasoo bixi kartana ay kusoo xiraan ilaa heer qaran ay kusoo xiraan marka dadaalku waa wadnaa hal marna wax lama wada gaari karo laakiin waa ku tegaynaa ujeedada waa mahadsantahay wuxuu yahay ha meel kastoo qofku joogo kubadda cagta ah inuu gaaro qaranka waa mahadsantahay guddoomiye waxaa jira in xilliga hadda lagu jiro markaad fiiriso een, mararka qaar in al-shabaabku ay handadaada usoo jeediyaan dhalinyarada inay ka mamnuuceen in xataa kubadda lagu ciyaaro een, maaragtay garoomada s- soomaaliya markay amarka soo saareen sidee dhinaca ammaanka gaar ahaana saameynta al-shabaab ay u taabatay howlihiinii gaar ahaana dhalinyaradii een, banooniga ciyaaraysa
runtii dhalinyarada een, kubadda ciyaara een, wax dhibaataa hadda oo annaga aan ognahay xiriirsan kubadda cagta garoomada hadda way shaqeeyaan een, tartamadii way ka socdaan garoomada waaweyn een, ilaa haddana wax dhibaataa oo hadda dhinacaas nooga yimid oo aan cayaaro u joojina haba yaraatee ma jirto waana dareensanahay een, isboortigu cid kastaa dareensan inuusan isboortigu siyaasad ahayn siyaasadna u shaqaynin siyaasadna ma turjumo isboortigu waa wax oo bulshadu ay leedahay dhalinyaraduna ay jeceshahay ay xirfadna ay u tahay qofka jecel ay xirfad u tahay marka wax dhibaata hadda oo dhinaca garoomada naga haysta ama dhalinyarada cayaartooda haysta ama tartamada na haysta ma jiraan waana aaminsanahay een, cid kasta inaan hadda farno una sheegno inaan isboortiga la siyaasadeen isboortigu siyaasadna maahan siyaasadna ma kama turjumo siyaasadna uma adeego laakiin wuxuu isboortigu u adeegaa bulshada jecel isboorti ayuu u adeegaa
een, waa mahadsantahay inta badan waalidiinta caalamka marka la yiraahdo wiilkaagu banoonigu ku fiican yahay ama kubaddu ciyaari karaa waa dhiirigelisaa wayna ku taageeraan sidee waalidka soomaalida markaa dhahdaan wiilkaaga mustaqbal ciyaareed uu leeyahay ay idinsoo dhoweeyeen
Een, marka hore waxaan ka bilownaa hadda cayaartooyda yararka ah dhalinyarada ee hadda een, meesha wanaagsan soo gaaray oo hadda aan ka sheekeyninay oo iskuullada aan kasoo xirnay marka hore waxaan ka bilownaba kubadda ya- marka ilmaha yararka u bilaabayno een, da-yarta hadduusan iskuul dhigan waxaan dhahnaa kubadda ma ciyaaraysi marka hore aan halkaas ka bilownaa nin aan wax baranaynin kubadda ma ciyaarayo waxaan kaloo ku xijinay maalmaha aan tababarada u qabano ama ay ciyaarayaan waxaan ka dhignay maalmaha khamiista iyo jimcada oo ah markuusa iskuulka lahayn annagoo ilaalinayno waxbarashada dhallaanka maadaama ay waadadhaneen ay mustaqbal u dhisayaan kubadda ninka cayaartooyga wakti gaaban uu ku jiraya hadduu kubadda ka baxa marka wuxuu u baahan yahay xirfad kale uu ku shaqaysto marka waxaan ilaalinaa mustaqbalka cayaartooyga waalidka raalin aanshihiisa iyo inuu kubaddii hadduu jecel yahay uu ciyaaro waalidkuna way ku qanceen in ciyaalkooda ay ku jiraan gacan aan micnaha aysan ku fasahaadeen oo micnaha ama daraagiska aysan aadayn ama maxaa la yidhahda ii sheeg een dhaqan xumo kale uusan ku baranayn waxbarashadiina ay u toosan tahay khamiisii jimco kaliimaan inta kalena waxbarashadii aada marka waalidku way ku qanceen wayna ku faraxsan yihiin in ilmahoodii ay marna waxbartaan marna ay kubadda ciyaaraan maadaama caafimaadka jirkooda iyo dhaqdhaqaaqooda iyo maskaxdoodaba uu isboortigu dhisaayo dhaqan xumona uu ka ilaalinayo daraagas geli karin waa mahadsantahay een, markana dhegeystaha xigaan siinaynaa walaal magacaaga meesha aad joogto iyo su-aasha aad rabto inaad weydiiso een, guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed cabdiqani siciid carab
magacaygu waa cabdikariin ciise cumar ee, jooga dalka hindiya ardada wax ka barata ah ahna
shaksi ka tirsan kubadda cagta ee ehel oo ah mudana guddoomiye cabdiqani siciid carab waxaan weydiinayaa su-aasheeda ugu horeysa horta guddoomiye cabdiqani siciid carab waa mahadsan tahay su-aasheeda koowaad oo ah dad badan oo ehelka kubadda cagta ana madaxo oo soomaaliya madaxooda ka guuxaysa waxa weeye mudana guddoomiye sababta looga soo xuli waayo gobollada soomaaliya oo dhan cayaartooyda heer qaran oo kale ah kuwa da-da hadda dheelay oo toddobiyo toban ka yar iyo kuwa national teamka ah oo matalayay waaweynba sababta su-aashaasa weydiinayaan waana mahadsan tahay guddoomiye
waa mahadsan tahay inkastoo hadaaye aan filayo su-aal saas ku dhow inaad ka jawaabta haa dayan ka jawaabay saan u malaynayo hadduu dhegeysto maqlaaya hadduusan maqlayna dadaalkeeda walaal waa ku jiraa wadankii wuxuu noqday states stateskii xiriiraan ka dhisnaysa hadda ay maqlaysay xiriiradiina waa howlgelin inay gobolada ka shaqeeyaan tartamana abuuraan cayaartooyda laga soo xulana qaranka la gaarsiiyo sheekadaas hadda hadda aan hawshan hadda aan bilownana waxaa xasuusinaa dadkeena in waktigii xorriyadda aan qaadana lixdankii ilaa iyo markii sagaashameedii dhibaatadu dhacaysay kubadda cagta dadaalkeeda ugu weynaan isboortiga uu caasimada ka socda keliya ee fursaddaas gobollada isjirin lakin hadda waxaa moodaa inaan abuurnay fikir badan aan gelinay marka maamul goboleed kasta haddaad la xiriirto waxaad arki doontaa xiriir kubadda cag xaafiiskiisa oo ka dhisan iyo xiriir kubadda cag oo heer gobola u shaqeynaya marka taas waa dadaalka aan bilownay wax kastana hal mar lama gaari karo laakiin wadadeeda waa haynaa
waa mahadsan tahay guddoomiye markana waxaan siinayaa dhegeystaha xiga walaal magacaaga adoo ku bilaabay iyo meesha aad joogto su-aasha aad rabtay inaad weydiiso guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed cabdiqani siciid carab
magacaygu waa cabdicasiis yuusuf maxamuud waxaan joogaa magaalada boosaaso waan salaamayaa dhamaan daadiyaash barnaamijka iyo weliba guddoomiyaha su-aasha waxa weeye guddoomiyaha waliba su-aal maqabatala ayaan siin lahaa waxa weeye waxaa jirta wakti badan laba sano iyo ka badan ayaa lasoo siiyey dhalinyarada tababar iyo juhdi badan sanadana guula badan ayay soo hooyeen weliba sida aan uga dheehanayno tartankii hore oo dhalinyaradii kutan jirada oo koobkii qatar ka qeybg ka qeyb geli jiray ayaa ku jiray cusmaan salaad cabdi waxaad moodaa haddii ay sidaa usocoto inay guulo badan insha allah soo hoyn doonaan su-aashaan qabo waxa weeye gudoomiyaha waxaan rajeynayna haddii maadaama ay muqdisho joogaan hadda dhalinyarada meel badan laga soo wada ururiyey qaarkood xero ka yimaadeen qaarkood iskoolada in lasii badiyo dadaalkii sii magaranaysaye insha allah halkaana lagaga harin waan salaamaya guddoomiyaha iyo dhammaan daadiyaasha barnaamijka
adaa mudan walaal waa mahadsanta
guddoomiye waxaa jirta dhinaca kale marka laga soo tago ciyaaro heer gobol ah oo gobolada dalku ay inta yimaadeen magaalada ay ku dheeleen ciyaaro wanaagsanna ay soo bandhigeen ciyaartooyda gobolada u ciyaarayso kale haddii ay yihiin ciyaartooy u safan kara qaranka maxaad ka samaysaan
sababta tartanka loo qabtaa wuxuu ahaa oo cayaaraha gobolada loo qabtay ujeedada ka dambeysa waxay tahay cayaartooyda xirfadooda ay sareysa ee gobolada ku nool in laga xulo sababta loo xulaa inay tahay inay qaranku ciyaaraan hadda ciyaarihii u dambeeyey waa laga xulay cayaartooydii ugu wanaagsaneed ee gobolada u ciyaarayay xulkii laga sameeyeyna waa diyaarsan yahay haddana waxaan sugeynay inta horyaalka dalka uu noo gabagaboobayo kaasoo hadda gabagabadiisa aan jecelna inuu noo dhamaado koo iyo tobanka bisha haddaan ku jirno wixii ka dambeeyana macalimiintii loo xil saaray ayaa u yeeri doona cayaartooydii laga xulo tartankaas gobolada markii la xulana hadda xiriirku waxyaabaha ku guuleysa waxaa kamid ah xero ayuu xiriirku hadda leeyahay oo isagu dhistay oo garoonkiina ku dhex yaalo cayaartooyda meel lagu xareeya ah meeshaasay ku xaroon doonaan dadkuna way arki doonaan markii loo yaara ay tababarka bilaabaan marka midda hadda aan ka hadlayn waxay ahayd da-yarka laakiin kuwa waaweyn xulkooda waa la sameeyey gobolado dhanna waa laga soo sameeyey inta hadda aan macnaha rasmiga ah ee cayaari ciyaaray marka la gaaro waktiga tababarku bilowdana way soo bandhigmi doonaan oo dadweynaha ayaa arki doono ayagaana ogaan doona markaas in xiriirku gobolada uu xiriir la leeyahay badna kasoo xulay markaas ogaan doonaan waa mahadsan tahay dhegeystaha xigaan siinaya walaal magacaaga iyo su-aasha aad rabtay inaad weydiiso guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed cabdiqani siciid carab oo barnaamijka marti noogu ah
magacaygu waa maxamed xaaji faarax oo jooga degmada maxaas waxaan weydiinayaa guddoomiyaha kubadda xiriirka kubadda cagta ee soomaaliya horta aad baan u mahad celinayaa heerka ay soo gaareen ee ah ciyaarta finaalka ah inkastoo aan jeclayna inaan qaadno maaragtay koobka sidaan ogsoonnahay maaragtay ciyaarta markay bilaabanaysa agteedii ciyaalka waxaa la siiyey cunto lagu talagelin ciyaartooy ciyaari rabta ciyaar waktigana uu ka dhinay wakti yar maxaa loogu sugi waayey dadkii gacanta ku haayay ciyaartooyda ee heerkooda iyo cuntadooda iyo say u ciyaari karaan lasoo socon karay marka dad oo maaragtay xamaasadu keentay ciyaarkii inay soo dhaweeyeen ay maaragtay siiyeen cunto tankooda ka badan su-aasha labadan weydiina waxay tahay markii ay imaanayeen magaalada muqdisho waa la soo dhaweeyey si wanaagsan oo maaragtay xamaasad leh haddana waxaan aragnay saacado kadib ciyaalkii oo laamiyaasha ka raacaya bajaaj soo ma wanaagsanayn in baabuur lagu qaado ee xaafadahooda lagu geeyo
waa mahadsan tahay haye guddoomiye
waa mahadsan tahay horta su-aashaada koowaad ee ku wajahan cuntada ciyaartooyda qaadato walaal horta marka hore warbixintaas waxaan u malaynaa annaga oo anigu waqtigaas burundian kusugnaa ciyaartooydana waxaa gacanta ku haya cuntadooda iyo waxay cunayaan iyo nooca cunayaan iyo waktiga cunayaan macalimiinta ayaa gacanta ku hayso waxaana filaya inaadan adiga burundi joogin laakiin waxaa laga yaabaa inaa information noocaasi kusoo gaaray oo aan xoogaa aan hubaal ahayn laakiin su-aashaada waxaan u dareemayaa dadaal soomaalinima kugu jira oo ah micnaha wax kastaba inay si saxa u dhacaan laakiin waxaa rabaa inaan kula wadaago in barnaamijkaas saas uusan u dhicin macalimiintuna ay mar walba ku xisaabtamayeen in waktiga ciyaartooyga loogu talagalay wax la siiyo taas uu ku qasban yihiin cuntaday cunaana macalinkaa dalba marka horeba intii aan la gaarin waktigii la cuni lahaa saacado kahor macalinkaa dalba haddii xataa cunto qaldan lama siinin waa hubaa laakiin waxaa laga yaabaa in oo warbixin oo nooc kale ay kusoo gaartay lakin taas dadaalkeeda waa hubaa inaysan saas u dhicin intaas information ka badanna waxaa la weydiin karaa macalinka gacanta ku haya markaan usoo gudbo su-aasha labaad oo ah markii ciyaartooydii lasoo dhaweeyey kadib bajaajay raaceen waxaa rabaa walaal in horta ku xasuusiyo bajaajku waa gaadiidka ugu fudud uguna raqiisan uguna macquulsan ee magaalada laga isticmaalo aniga kula hadlay xataa waa isticmaalaa dhalinyaraduna hal meel ma wada deganeen marka ay xerada deganaayeen ha gaadiid u gaaraa lagu soo qaadi jiray laakiin markay hawshooda ay soo dhamaysteen oo lasoo dhaweeyey oo hoteel la keenay hoteelkiina ay ka quraacdeen dhalinyarada ay ismarxabeeyeen qof kasta waxaa sugayay waalidkiis iyo walaalkiis ayaa hoteelka hoostiisa ku sugayay nin walbana wuxuu ka maqnaa waalidkiis iyo walaalkiis muddo saddex isbuuc ah markay is arkeen waxaa bilaabatay inuu qof walba yidhaahdo walaalkay ama aabahe ama hooyaday ayaa halkan igu sugaysa waalidkaaba la wareegaba marka bajaajku ma ahan wax ceeb ah waa gaadiid magaalada laga isticmaalo qof kastana si oo gaara ayuu u raacayay asaga iyo eheladiisaa wada raacayay laakiin saa sheegaysid bas hadda in ay macnaha dhalinyarada ay raacaan waa wax saxa laakiin ma u arko inay taas ceeb tahay laakiin micnaheedu wuxuu yahay halagu dadaalo oo macnaha waxaas wax ka wanaagsan aan la jeceshiin marka taas waxaan dhihi lahaa ma ahan wax hadda dhibaato u keeni kara waana wax wanaagsan in oo dhalinyaradu ma aha siyaasiyiin ma ahan maxa la dad ganacsataha waaweyn laakiin waa dhalinyaro ku faraxsan inay banaanka mar kasta isticmaalaan haddaba waa isticmaalaan marka taas waxa waaye waa qaabkaasi u dhacday waana gaadiidkeena haddana waxaan ogahay hadda dhalinyarada in loo aruurinayay oo dadka soomaaliyada kala duwan ay u aruurinayeen lacago ay ugu talagaleen inay ku taabkulayaan bajaajku hadda waxay kamid yihiin dadka lacagaha iska aruurinaya ee ku taageeraya qarankaay kamid yihiin marka taasna waxaa ogaataa inuu bajaajku ka mid yahay shacabka soomaalida ee ganacsiga qayb ka midan uu yahay dadka wax taageeran ay ka mid yihiin waa mahadsan tahay guddoomiye waxaan siinayaa dhegeystaha xiga walaal magacaaga iyo meesha aad joogto iyo su-aasha aad rabto inaad weydiiso guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed cabdiqani siciid carab
waa mahadsan tahay walaal magacaygu waa maxamed cabdiraxmaan waxaan joogaa magaalada berbera ha guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta waxaan weydiin lahaa horta marka koowaad tusaale ahaan dee waddankeenu iminka toddoba iyo labaatan sanadood ayaynu de iminka ahayn waddan dee kala daadsan oo aan dadkiisi isku xidhnayn oo aan dhalinyarada isku xidhnayn horta marka ugu horreysa waxaan weydiin lahaa anigoo umahadnaqaya iyaga iyo intii ka qayb qaadatayba waxaan weydiin lahaa sidee bay u suura gashay arrintaa soomaali oo dhan sharafteeda kor u qaaday ee halkaa gaadhsiisay taasi waa mid midda labaad haddaan usoo noqdo waxaan weydiin lahaa markii dadkii lasoo dhaweynayay iyadoo dadkii u hanwen yihiin oo aad iyo aada loo sugayo ayaa haddana arrintan bajaajta iminka uu ka hadlayay ayaa dee meesha soo gasho oo dadkii haddana hankoodii hoos u dhigtay marka maxaa uga qorshaysan in arrimaha yacni soomaalida iyadoo markiiba hore jecel inay markiiba guul gaadho haddana markay waxay aragto haddana markiiba odhanaysa wixii
dee moodeysa inay wixii halka ku dhamaadeen maxaa dadka ku qancinhaysaan idinku ay ay walaal waa gudoomiye mahadsan tahay waa mahadsan tahay horta een, su-aashaada waxay aheed aan malaynayaa sidee meeshaan lagu gaaray guushan waxaa lagu gaaray oo xiriirka soomaaliya kubadda cagta uu ku gaaray isla tashi wadajir iyo daacadnimo iyo ayadoo ay naga go-need inaan wax ka bedelno heerka kubadda cagta soomaaliya ee joogtay iyo sidii lagu gaari lahaa guul marka anakoo wada tashanay si niyad wanaaga oo kala dambeyn leh oo soomaalinimo leh oo daacadnimo leh ilaahayna aan nala garab galay ayaan horta guushaas ku gaarnay wax kastana waxay ku imaan karaan marka intaas la helo Een, midda xigta oo ku saabsan arrinta bajaajka waxaa horta ogaataan magaca hadda la sameeyey ee aan ku wada faraxsannahay inay dhallinyarada soo hoyeen ogaadu inuu wax ku leeyahay magacaas ninka taajirka ah iyo ninka danyarta ahba waa wada Een, oo hantida badan laakiin haysteen, laakiin inuu- gudoomiye su-aashaas taageero.
su-aashaas sida Cidna dadku uma diido.
een, sida ay su-aashaas dadka u arkeen oo haddana dadku ay ku weydiinayaan waxay tahay maadaama dhallinyaradan ay guul soo gaareen oo ay halkaasi soo gaareen marka ay soo noqdeen maxaan loo tusin in waxoogaa yar maaragtay dadku ay ku faraxsan yihiin guushooda aan baabuur loogu helin guryahooda joogta oo markiiba ay nolosha caadiga ugu noqdeen een ma dhinaca qabanqaabada ciladi ka jirtay ma ma xiriirkan sameyn ma dowladda ahayd inay samayso dadku waxay filayeen waxay ahayd dhallinyaradan soo noqotay in si fiican loo soo dhoweeyo soo dhoweyntana qayb ka mida ay ahayd inay helaan gaadiid ku habboon oo guryahooda geeyaan dadku sababta ay su-aashan usoo celceliyeen intooda badan een, baraha bulshadana waa ku sheegeen idaacadaha qaarna waa ku sheegeen waxay ahayd in ay filaayeen in dhallinyaradan lagu geeyo guryahoodii baabuur oo ay markiiba nolol caadiya ku noqon
waa mahadsan tahay falastiin laakiin waxaan kuu sheegayaa gaadiidka waxaa aniga een, sida hadda la sheegayo way ku habbooneed siday sheegayaan laakiin haddana waxaan la iloobi karin in sida loo soo dhoweeyey aeroboorka meesha markay diyaaradda ay kasoo degeen ilaa meesha la yihahdo school blisia waxaa dadweyne ayaa taxnaa aeroboorka kale markay kasoo dhoweeyeen ra-iisul wasaarihii dalka kusoo dhoweeyey iyo dowladdiin qofna ka maqneen banaanka waxaa kusoo dhoweeyey dhammaan bahdii isboortiga oo dhan waxaa kusoo dhoweeyey dadweynihii mag- gobolka banaadir deganaay oo dhan oo nooc kasta leh oo tiradooda aanna qiyaasi karin marka diyaaraddu meeshay kasoo degto ay baasinka soo gashay laga bilaabo ilaa ay iskool burisiin intay isku jirto waa dareemi kartiin intaas ayay qoraxda u tagnayeen ilaa ay kasoo baxayeen ayadoon dadweynaha cid soo qabs qasabta jirin dareenkooda iyo shucuurtoodana u muujinayay wanaagga dhallinyaradaas ay sameeyeen inay tusaan inay dad iyo dal leeyihiin marka wanaaggaas horta loo sameeyey kaasaa number one ah oo cid walba ay ka qaybatay ka qayb qaadatay mas-uul iyo shacabba tan kale ee ku saabsan gaadiidka waa hadaaye waxaan sheegay in wax kastaba boqol kiiba boqol aan la heli karin laakiin wax kasta laga qaato ujeedada iyo wax wanaagsan waa mahadsan Waxaan tahay hadalkii- Dhege- dhegeystaha ugu dambeeyaan Waxaan rabaa hadalkii ha, hadaan ku gabagabeeyey ha.
cid cidda u sarreysay cidda uhoysaba u hooseysaba soo dhoweynta dhallinyarada waxbay ku leeyihiin Een, arrinta lagu celceliyay bajaajka waxaa looga jawaabay oo qaranka soomaaliya kubadda cagta maantay lagu wareejiyey bas uusan qiimihiisu ka yarayn ku dhawaad siddeetan kun oo dolar ayaa lagu deeqay ee dowladda ugu deeqday waa mahadsan tahay Een, dhegeystaha ugu dambeeyaan siinaya magacaaga walaal iyo su-aasha aad rabta gudoomiyaha inaa weydiiso
bismillaah eh, magacaygu waa cabdisitaax axmed cusmaan jooga muqdisho runtii waxaa u mahadcelinayaa laanta afka soomaaliga ee v o eda barnaamijka wicitaanka dhegeystaha si qaasa waxaa ugu mahadcelinayaa guddoomiyaha guddiga xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed ee mudane cabdiqani saciid carab su-aasha koowaad waxay tahay eh, mudane guddoomiye eh, ciyaartooydaan aragnay eh, xulka ahaa ma toban iyo toddoba san jir ka yar ahaa ma keliya gobolka banaadir laga xulay mase gobolada soomaaliya laga xulay dhammaantood su-aasha labaad oo raacsana waxay tahay eh, keliya markii loo baahdo ciyaartooy miyaa la degmooyinka ama gobolada laga raadiyaa mase mar walba meelay ku xariisiin oo caalamiitada waxooya qaataan eh, markii loo ba markaas ay diyaar yihiin mase markii loo baahdo in la oo la yidhahdo nin yaa ciyaarta ku fiican isboortiska yaqaan nin hebelaaya degmadaas joogo nin gobolkaas joogo ma laisku keenaa mase mar walba radio waa diyaarsiin aad baa mahadsantiin VOA.
adaa mudan hay gudoomiye walaal horta een, tan hadaayaa sheegay oo dhalinyarada hadda shaqadan soo fulisay waxaa laga soo xulay iskuullada ku yaala gobolka banaadir Een, dalka in laga soo xulana dadaalkeeda inaan ku jirno waa sheegnay waana wadnaa meel kuma xaraysna dhalinyaradu laakiin waa mar kasta oo loo baahdo in lasoo xulana ayaa lasoo xula laakiin mar kasta meel kuma xaraysnaan karaan oo dhalinyaradu waxbay bartaan howl kalena way hayaan Een, su-aashaada kale ee ku saabsan maxaa la yidhahdaa haddaana qaldanayn qaabka loo soo xulay ay ahayd markii kart- loo baado kadib naa lasoo xulaa in eedan u malaynaya keliya mase si joogtaha loo wadaa meel kas- mar kasta tartana waddanka ka socda waa aragtay horyaalaa socda tartamada oo hadda aan horyaal oo dhallinyaraha socda sanad walba ah kii gobolada la qabtaa sanad kasta intaas tartamada ay socdaan diyaar garow tartamada waa lagu jiraa tartamada intay socdaanna waa shaqadaas way socotaa xulki wuu socdaa haddii tartamada dhamaadaanna xulkii la sameeyaa lagu sii shaqeeya marka shaqada kubadda cagta xulka iyo tababarka iyo ka qaybgalka tartamaduba marna ma istaagaan waa joogto aadaa u mahadsan tahay guddoomiye ka qaybgalka barnaamijka nagala qayb gasha
waa mahadsan tahay inta ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo uu marti inoogu ahaa guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed cabdiqani siciid carab tan intaan dibdib ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena nabadgelyo
dhegeystayaal intaasi kaga soo gudubna barnaamijka wicitaanka dhegeystaaya falastiin axmed iimaan haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo weliba axmed faarax cali idaaja ah
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegaystayaal caanuhu waxay qayb weyn ka yihiin dheefta lama huraanka u ah jiritaanka naflay fara badan oo aadanuhu uu ka mid yahay waxaa laga helaa caanagareenka uunka inta naasleyda lagu wada magacaabo ee aan ukumayne waxa nool dhala koritaankooda horena nuujiya waa dareere midab cad leh oo uraadda oogadu u baahan tahay ay ku wada idishahay sidaa daraaddeed muddo dheer ayaa keligood lagu noolaan karaa iyada oo aan cunno kale loo baahan haddiise ay ummadaha kale uga mid yihiin cunnada la quuto ee jaadadka badan leh caanuhu soomaalida wax ka weyn bay uga dhigan yihiin allah u naxariistay aqoon-yahankii weynaa yaasiin cismaan keenadiid buugtiisa midkood siduu ku qoray soomaalida wax cunto ka badan ayay caanuhu u yihiin waa u nolol waa u barwaaqo waa u ladnaan oo waa u hodantooyo taas ayaana ugu wacan inay si baahsan lana dareemi karo ay ugu xusnaadaan maansada maahmaahda sheeka xidhiirada farshaxanka iyo dhammaan qaybaha uu dhaqanka soomaalidu ka kooban yahay milgadii bulshada soomaaliyeed ay caanuhu u lahaayeen darteed haysadkooda ayay isugu ducayn jireen waayistoodana waa isku habaari jireen si qoto dheer marka ay qof u habaarayaan ereyadii ay ku aweytiyi jireen waxaa ugu daraa caanawaa dhinaca kale ducada ah caana hawaayin waxay iyana ahayd oraah qofkii haruub caana a loo dhiibaa uu ugu ducayn jiray kii u dhiibay reerka cusub ee markaas udubkiisa la taagana waxay isna ugu ducayn jireen wiil iyo caano labadaas oo xoog iyo hodantooyo soomaalidii hore uga dhignaa allaha u naxariistee dablad sagaare erimaansayahan la odhan jiray ayaa beri tix uu ku ducaystay wuxuu ku taxay dhowr arrimood oo uu jeclaan lahaa in eebbaweyne ku gallado sida meelo ka mid ah degaanka ximanood inuu ku gaboobo aakhire haddii la tago in cadaabta laga koriyo inta uu nool yahay inaanu caano waayin iyo arrimo kale waxaa tixdaa ka mid ahaa allow yaa cadaadiyo gidhays ku cimri dheeraada yaa ceelka docollay dega iyo kax iyo beer caafi allow yaa cira igu habsatee tima cad ii dhaabsha oo gabadh cadrada ii dhisoo aan iga coog coogin allow yaa cadaabkii aan tegin caanana aan waayin buur waxaa la yidhaahdaa bulsho waliba waxay dhab u taqaan wixii ay ku dhaqanto gaar ahaan markii ay waxaasi nolosheeda lagaba maarmaan u yihiin tusaale ahaan ummadaha warshadaha leh ee galbeedka u badani waxay aad u yaqaaniin waxyaabaha ay warshadeen sida gaadiidka dhulka kan cirka iyo midka badda farsamayaqaanada qaarkood siday sheegaanna baabuur waliba wuxuu ka kooban yahay qarab aan kun walxaad ka yarayn oo mid waliba shirkadaha soo saara uu magac gaara u leeyahay dhanka kalena waxay soomaalidu dhab u baratay dabeecadaha afarta adduunyo ee nolosheedu ay ku tiirsanayd waxay aad u tiqiin daaq ahaan berrimada u wanaagsan kuwa u xun cudurrada meesi walba ku dhaca iyo mid walba sida loogala tacaali karo waxay yaqiineen ooga ahaan neef waliba xubnaha uu ka kooban yahay waxay barteen laf iyo lud sar iyo so kan iyo keli beer iyo beeryaro xidid iyo xiidan leg iyo labac tiro dhowr boqol oo xubnood aan ka yarayn oo markii la qalo hasha ama ratiga neefka geela ah loogu tegi karo meel kasta ha la joogo xilli walbase ha lagu jiree sababaha xoolaha loo dhaqdo waxaa ugu weyn hilibkooda iyo caanahooda labadaasoo muddo qarniya ah soomaalida u ahaa cuntada qura ee haddaan la waayin ay cid waliba ugu jeclayd helitaankoodana ay ku dadaali jirtay hilibkuse marmar buu ahaaye waxay maalin noolba quudan jireen caanaha ayay ahaayeen haddiiba ay dhiiraha ugu jiraan yar iyo weynba iyaga ayaa waa berigii lagu hamuuntiran jiray iyaga ayaa harimada duhurkii caloosha lagu aamusin jiray iyaga ayaa cawaysinkiina lagu xeraadin jiray waxaa la yidhi oday soomaaliyeed oo waxyaqaana ayaa inta beri la su'aalay waxaa lagu yidhi hebelow in badan baad soo joogtaye wax inta jidiinka mara calooshaada gala maxaa kuula wanaagsan markaas buu ku tiraabay jawaab gaabanoo aanu meel fogba ka doonin wuxuu yidhi cad caana dabaashay ma ku daraysaan oo uu ula jeeday hilib inta la cunay caana laga dabageeyey ma wax la mid ah baa jira geela oo la og yahay meekhaankii sare ee uu soomaalidii hore la lahaa marka inta la dhaco ay soo dhacsigiisa isku gubaabinayaan caanihiisa ayay isxusuusin jireen yaa maali jiray waa oraah caana oo dhaqankeennii hore qayb ka ahayd sidaas buu gabyaagu dhallinyarada ku abaabuli jiray sidaas baa colka baxayana lagu dagaalgelin jiray waxay qabeen in loo dhinto inay caanuhu mudan yihiin wax la garab dhigi karaana aysan jirin aw muuse ismaaciil samatar oo maansanyahanadii qarnigii sagaal iyo tobnaad ka mid ahaa ayaa beri wuxuu aad isugu howlay geel reerahooda laga qaaday sidii loo soo dhicin lahaa wuxuu wax guubaabiyo iyo madan lagu dhan yahay wuxuu ka dabeebtaba gadaalkii ayuu dareemay raggii uu filayay inay dhawaaqiisa u dhegtaagi doonaan oo aan damba ka lahayn markaas buu tiriyey darbadaalay gabaygiisii la baxay kaasoo qayb ka mida uu aad ugu canaantay nimankii geelaas lahaa siday soo dhicintiisa uga seexdeen ee uu dhiiggu ugu dhaqaaqi waayey wuxuu ku canaantay kuna cambaareeyey inay magaalo galeen inay ganacsi door bideen iyo iyada oo aan alla badin in falashada beeraha ay u bayreen wuxuu aad uga calaacaday maanka raggaas iyaga ah sida looga maqnaysiiyey doobigii caanood ee duhurkii ay xaabsan jireeni inuu ka wacan yahay kibis iyo guud ahaan soorta magaalooyinka laga cuno fiqibahdii kama janno tago waa tii ay ku mahmaahi jireen aw muuse oo sheekhna ahaa waxaa gabaygiisii ka mid ahaa idinkay isu duulane cid kale dayiba maysaane haddaa duulba duulkahan u guran dab iyo baaruude koo kale dantiye kiina degadeexda bariyaysa dayn iyo dukaan baad gashay iyo damac magaalaadee dadaalkaagu wuxuu saaran yahay diiro sarcii candha diiraley duul nin lihi cid uma daayeene dubbiya xiitanimaan loo lisayn duni ku leeleeliye diihaalku geel inuu ku bo'o idinka diimoone duhurkii haruubkii ahaa kibiska dooroone dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo
qoraaga axmed faarax cali idaaja iyo barnaamijkaasi dhaqankii hiddaha intaasi aan kaga gudubna halkaasi aad ka dhagaysanayseena waa washington bal markana cabdixakiim maxaa noo xiga mahadsanid saara dhallinyarada soomaalida ee dalka mara- dalalka maraykanka iyo kanada ayaa marka ay soo dhammaystaan jaamacadaha gaar ahaan heerarka kala duwan ee tacliinta waxaa qaar badan oo ka mid a aanay helin fursado shaqo si ay ula sinmaan dhallinyarada kale aynigoga ah ee dalkaasi u dhashay waxaana la sheegay in arrintaasi ay sal u tahay ardayda soo galootiga ah oo aan helin dad ay ku xidhan yihiin gaar ahaan xirfadaha oo shaqadaasi ay ka baranayaan islamarkaana ku garab qabta iyada oo sida oo kalena soo galootiga iyo weliba muslim nacayb ka meelaha qaarkood uu weli ka jiro warbixin arrintan ku saabsan oo gaara waxa inoo diyaarisay gaar ahaan ka diyaarisay dhallinyaradii ugu dambeeyey ee ka qalinjebiyey dhowr jaamacadood oo kala duwan oo ku yaala dalalka maraykanka iyo kanada waryahayaga sahre cabdi axmed oo haatanba stuudiya igu helaysa dalka kanada oo dhallinyarada soomaalida ay caqabado ku salaysan dilalka iyo isticmaalka daroogada ay ku haysata halkaasi ayaa haddana caqabado taasi ka gedisan waxay haysataa dhallinyarada marka ay dhammeeyaan jaamacadaha dalkaasi heerarkooda islamarkaasina ay ula sinaan waayaan dhigooda ardayda ah wixii ay barteen inay shaqooyin si siman u wada helaan cabdulaahi maxamed aadan waa wiil da'yar ka qalin jebiyey jaamacadda heerka koowaad ee magaalada toronto ee toronto university waxa uu bartay cilmiga bulshada ee sociologiga waxa uu waxbarashadiisa masterskana u wataa wakhtigan wuxuu ii sheegay in dhallinyarada soomaalida ah fursadaha shaqada ay aad ugu adag tahay dalkaasi inay helaan marka loo eego heerarka soo galootinimada muslimnimada iyo soomaalinimada oo xiliyada qaarkood suuragal ay tahay in lagu faquuqi karo sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobankii waxaa la sameeyey daraasad maaragtay ka hadlayso in maaragta sida ay soomaalida dhalinyarada soomaal shaqa la-aantooda ay maaragta sameynayso inay cilmibaas ku sameeyaan marka waxay ogaadeen boqolkiiba sod- toddobaatan iyo saddex dadkii ka qayb qaatay daraasadaas ee dhalinyarada soomaaliyeed waxay ka qalin jibiyeen kulligood jaamacadaha maaragtay ama institutionada waxbarashada ee sare ee canada Een, haddana dadkaas tirada aanan shaqaynin waxay ku dhaweed boqolkiiba sideed iyo toban macnaha oo aada iyo aada uga badan numberka guud ee unemploymentka canada marka waxaa jira shaqala-aan aada u baahsan oo dhalinyarada soomaaliyeysata oo aanan ku imaanin aqoon darro ay ku timaada maaragta xoogaha inay kala kulmeen cadaadis iyo iyo cunsuriyo xagga suuqa ah waa garta marka maxaa loo tiirinayaa haddii lasii qodo oo la fiiriyey maxaa si gaara soomaalida ku gaar ah horta soomaalida keliya ma aha ee waxa weeyaan horta guud ahaan dadka immigrantska ee canada markay ku cusub yihiin waxay la kulmaan xagga suuqa shaqada waxay kala kulmaan dhibaatooyin badan oo soomaalida waxay la mid yihiin guud ahaan immigrantskaas guud haddana laakiin nasiibada soomaalida generationkii labaad weyaan waxaad shaqa la-aanta haysato dadkii hore waxaa la dhihi karaa waxay kala mid ahaan lahayn immigrantska marka sababta ugu weyn waxa weeyaan sidaan ognahay ee, waxaa la dhahaa stereotypes ama maaragtay magaca guud ee soomaalida laga haysto waa dad dagaalo wadan wadankeena iyo dhibaatada ka jirta oo saameyn bay ku yeelan kartaa waxaa kaloo jirta soomaaliya inta joogta wixii maaragtay ka jira ayagana sidoo kale magac guud oo ah in dadka soomaalida ay ku badan yahay crimeka iyo dhibaatada marka mar waa islaam mar waa waa afrikaan marna waa soomaali marka si lamida ardaygaasi ku sugan dalka canada waxaa yaasir maxamed siriin oo isna ku sugan magaalada minneapolis ee dalkan maraykanka halkaasi oo uu ka baxay jaamacadda minnesota university oo uu ka bartay cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga uu ii sheegay in wax badan isbedelo siyaasadeed oo dalkan ka dhacay muslim naceebka oo soo batay awgeed ay suuragal ka dhigtay in saameyn xoogan ay ku yeeshaan in dhallinyarada soomaalida ee wax ku barata gudaha dalkan maraykanka ay kuwa dhigooda ah ula sineen dhinacyada fursadaha shaqo dhowr caqabadood Een, waa taqaanaa maraykanka hadda dib u fiirso taariikhiyan in madowga for example tay xilli eh, maxaa la dhahaa la cunsuriday jiray laakiin hadda yani modern america maxaa la dhahaa maraykanka yani lama ogola waxyaabaha cunsurinimada marka caqabad mid guudaa jirta oo ah mid een, dadka minority oo dhan saameysan sida hispaniga sida maxaa la dhahaa dadka sogalotiga immigrantska ah iyo dhammaan een, een, madowga oo wadanka lagu tira badan yahay ta ugu weyn waa midda racialka ah oo maxaa la dhahaa een, midda kale oo soomaalida u dheer taas waxay tahay waa dad muslimiin maadaama ay yihiin yani dhibaatadii een, ka dhalatay yani september eleven wadankan yani weerarkii lagu soo qaaday een, darteed waxaa dhici karta in dadka badan oo maraykan ay yani image khaldan ay ka qabaan dadka muslimiinta ah taas oo idana marka qaar sababta in yani een, caqabad weyn ahna xaqiiqatan maxaa la dhahaa isfaham waa u dhexeeyo dadka markay ay doontaan iyagoo muslimiina ay shaqay doontaan yani ay ku waayaan shaqada ay heli lahaayeen maadaama ay muslimiin yihiin dartood laakiinse doctor maxamed cali oo toddobaadkii hore uun ka qalin jebiyey jaamacadda morgan state university ee magaalada baltimore ee gobolka maryland waxa uu qabaa in waxa ugu muhiimsan ay tahay ardayga inta uu ku guda jiro jaamacaddiisa oo uusan qaadanin shahaadada qalinjebinta inuu ardayga sii samaysto dad uu ku xiran yahay taasi oo u sahli karta khibradda wixii uu bartay inuu helo fursado shaqo oo markaasi keeni karta in si fudud uu u helo sahlo marka u horeysa n qofka waxaa wanaagsan ardayga ayaa waddanka aan joogo soomaalida ha noqdo ama minoritiga kale sida madow oo kale iyo ama indho yar ama waxaa wanaagsan sanadkooda saddexaad inay internship wax la yidhahdo ay ka shaqeeyaan shaqooyin iska yar qaar lacag lagu helo qaarna lacag aan lagu helin ay qabtaan tan kale ugu muhiimsan waxa waaye qof meel ka shaqeeya oo kale la yaqaano inay networking ay sameeyaan networkingkaas waa qofaad taqaanid inuu meel recommendation kugu sameeyo yidhaahdo qofkaan aqaana ardaygan oo ku wanaagsan shaqada inuu qaban karo ka sokowse dadaalkaasi iyo ku-xirnaanta bulshada qaybaha aad isku muhiinada tihiin waxaa doctor maxamed cali asna uu qiray inay jirto caqabadaha ardayda badan ee ka dhawaajiyeen ee ah in shaqooyinka ay noqdeen yaa taqaanaa halkii ay ahaayeen maxaa taqaanaa markii hore
statement hadal waxaa jira maraykanka ay dhahaan qofka hadduu madow yahay qofkaas waa inuu twice as good yani double good inuu noqdaa si oo shaqooyinkii cadaanka loo siin lahaa marka iska statement laba jibaar inuu cadaanka ka fiicnaado qofkaas qofkaas inuu laba jibaar cadaan ka fiicnaada yani waxaan ka wadaa qofka cadaanka hadduu program iyo ama nursing uu qabanayo horta horta nursing iyo dadka nursing ku jira ama ku jira computerka inta badan shaqooyinkooda dhib kuma qabaan lakin dadka kale haddana field waxyaabaha kala bartay marka dadkaas kale waa inay laba jibaar ka fiicnaadaan qofka cadaanka waa fanta soo maha si ay shaqo u helaan marka waxaa muhiim qofka inuu dadaalo number one number two qofka inuu markuu interview i meel aadayo laga gartaa qof oo respectable ahaan u dhaqma isla gudaha dalka maraykanka maxamed cusmaan oo asna ah wiil dhallinyaro ah waxa uu dhowaantan ka baxay jaamacadda indiana university waxa uu bartay dhaqaalaha iyo canshuuraha muddo yarna dowladda hoose ee magaalada indiabolis ayuu u shaqeeyey wuxuu ii sheegay in aqoonta oo la barto ay ka weyn tahay mararka qaarkood inaad leedahay xiriiro iyo cid kugu saacida wixii aad baratay gaar ahaanna in lagu helo goobaha shaqo ee aad buuxin karto waxaan dhihi karaa sahro labadaba wayna fuudahay wayna adag dhanka kalena dee arrimaha guud ama maxaa lii dhaqaalaha guud baa dhib ka jira dadka ardayda soo qalan jabiso badanaa waxaa lagu xidhaa inay khibrad leeyihiin dad kale oo kusii jiray suuqa oo oo sanado soo shaqeynayo khibradle baa shaqada ka hor qaadanayo aniga markaan jaamacadda dhameeyey ilaa markii aan shaqo helay ilaa saddex bilood iyo xoogaa bay u qaada dadkaan waxay hayr garaynayaan ama ama shaqaaleynayaan dad ay garanahayaan dad ay yaqaanaan dadka badanaa shaqada say ku helaan xataa ma aha qaabka caadiga ee loo codsado ee laska suga ma ahane dad ay yaqaanaan ama aabahood ama walaalkood ama qof kaleoo yaqaanaan baa qof kale balse inkastoo caqabadaha fursadahan shaqo ay jirto marka dhallinyarada ay wax bartaan haddana waxaa xaqiiqadii jirta in arday badan oo wax ka baratay gudaha dalkan maraykanka iyo kanadaba ay yeesheen mustaqbal fiican waxaana qaar badan oo ka mid a ardaydaasi ay noqdeen kuwo ka shaqaysta gudaha dalkan maraykanka amaba dib ugu gurya noqdo waddamadii afrika ay ka yimaadeen gaar ahaanna kuwa soomaaliya ka yimid kuwaasi oo ayaguna shaqooyin fiican ku hela shahaadooyinkii halkan ay ka qaateen aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay saare cabdi axmed oo warbixintaasiina la socodsiinaysay waxaad weli ku dhegeysanaysaan idaacadda iyada fiidnimo weli saare stuudiya ayay ugu helinaysaa iyo saare waa tahay markana codkii bal cumar nuur cabdulla ayaan soo qabanaya iyo heeskii cabaaryaha dhegeysaa boon kaqadmoodo ilka dabarcad kaga yaal
heeskaasina waxaa naga xusuusanay idaacadda inuu gebagabo u yahay cabdixakiin maxamuud shuruuc anigoo saare cabdi axmed iyo sidoo kaleeto bashiir abikar dhammaanteen waxaan idin leenahay
nabadgelyo fiirsado fanax yaraada mumsiya idisheeyay cabaryada isla gaaray dacalada markaanu fiirsado fanax yaraada mumsiya idisheeyay cabaryada isla gaaray dacalada dagaalabada garaabiyo waxyaha dushooda dagaalabada garaabiyo waxyaha dushooda dandhaqaa adianigu yaabay dandhaqaaqa lafya adianigu yaabay madadkii kitaabkiiyo diintaynu sheegtay degina firdowsow soo daahira dadkii kitaabkiiyo diintaynu sheegtay degiina fardowsa